weekdays at 1900 UTC on the Voice of America.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kusoo dhowaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a da idinkaga imaaneysa washington waa aroornimo khamiis ah bisha sebteembar waa labaiyo toban sanadka labada kun iyo afariyo labaatanka ah idaacadda saaka iyo caalamkana sahre cabdi axmed ayaa idinla socodsiin doonta qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeena saaka iyo caalamkana waxaa ka mid ah dagaal beeleed ka dhacay bariga gobolka mudug dagaalka wuxuu salka ku haayay dagaallo hore oo bariga gobolka mudug ka dhacay oo u dhexeeyey labada maleeshiyada beelood oo howlo nabadood loogu jiray maalmihii u dambeeyey deegaanadaas hoos yimaada degmada afbarwaaqo waxaana la joogay maalmihii u dambeeyey guddiga nabadeynta uu warkacayo guddoomiya gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenkii kale
waxaad sidoo kale maqli doontaan sidee ayuu ahaa xaalka saddex iyo labaatan sano ka hor markii ay dhaceen weeraradii sebteembar koob iyo tobankeedii oo shalay ku beegnayd gudaha dalkan maraykankana laga xusay qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinkugu haynaa idaacaddeennan aroornimo balse marka hore kusoo dhowaada warkii caalamka saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha ciidamada israa'il ay ku garaacayaan qaybo kala gedisan oo ka tirsan gaza arbacadii lagu dilay ugu yaraan soddon iyo afar qof oo falastiiniyiina duqeyntaasi ayaa lala beegsaday iskuullo ay maamusho qaramada midoobay oo ay ku nool yihiin dad barakacayaala iyo laba guri oo kaleeto oo ku yaala xerada qaxootiga ah ee nuseyraad qaramada midoobey ayaa sheegtay in lix ka mida dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaheeda isbitaalka cawda iyo isbitaalka al aqsa ayaa la sheegay in iskuullada iyo iskuulka la yiraahdo al jawcaani ee nusraaid lagu dilay afar iyo toban qof ay ku jiraan haweeney iyo laba caruura oo ay dhashay sidoo kale siddeed iyo toban qof oo kaleeta ayaa la sheegay in lagu dhaawacay halkaasi milatariga israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen duqeymo dagaalyahano ka tirsan xamaas oo iskuulkaasi dhexdiisa ku diyaarinayay sida ay yidhaahdeen weeraro sida ay sheegeen dhanka daanta galbeedna dhulka la haysto ciidamada israa'il ayaa weerar waxa ay dhulka iyo cirkaba ku qaadeen dhowr degmo iyaga oo markaasi sheegay inay baacsanayeen maleeshiyaad balse ay dileen dad rayid ah sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ee falastiiniyiinta ilaa iyo siddeed qof ayaa la xaqiijiyey in weeraradaasi lagu dilay madaxweynihii hore ee beru alberto fujimori oo caan ku noqday dowrkiisa uu ka ciyaaray horumarinta dhaqaalaha dalkiisa balse markii dambe xabsi u galay xadgudubyo ka dhana xuquuqda aadanaha ayaa arbacadii shalayta geeriyooday gabadha uu dhalay fujimori oo la yidhaahdo keiko fujimere ayaa qoraal ay ku daabacday barteeda exka waxa ay ku sheegtay in aabbaheed oo ahaa siddeetan iyo lix sano jir uu dhintay una dhintay cudurka kansarka oo muddo uu dheer la ildarnaa fujimori oo ahaa wiil ay iska dhaleen lamaane ka soo jeeda jabaan oo beeru qaxootinimo ku galay ayaa isagoo aanan aqoon badan loo lahayn uu si lama filaan ah uu ugu guulaystay doorashadii madaxtinimo ee sannadkii kun iyo sagaal boqol iyo sagaashankii wuxuuna salka uu u dhigay oo uu xasiliyey dhaqaalaha beru kadib markii uu xakameeyey sicir bararkii islamarkaasina shaqooyin uu u abuuray malaayiinka qof ee dalkaasi waxaa sidoo kaleeto shirkado gaar ah uu u bedelay shirkado badan oo ay dowladdu maamuli jirtay sidoo kaleetana waxa uu laalay tacriifta ganacsiga hase yeeshee waxaa markii dambeeto loo xiray eedeemo la xiriira gabadfallo ka dhan ah aadanaha oo ka dhashay dagaal dhiig badan uu ku daatay oo ay dowladdiisu la gashay fallaagada moystaga ee halkaasi warkii dunidana waa naga intaa subax wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba wararkaasi waxay idinkaga imaanayaan teebinteenna tooska ah idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o eda aan ku bilownay shan iyo toban qof ayaa ku dhimatay in ka badan labaatan kaleetana way ku dhaawacmeen dagaal dhex maray laba maleeshiya beelood oo wada dega deegaanada towfiiq iyo boqolooc oo ku yaala dhanka bari ee gobolka mudug haddaba wariyaha v o eda cabdiwaaxid macalin isaaq ayaa waxa uu ka wareystay dagaaladaasi guddoomiyaha afbarwaaqo axmed xuseen siciid
dagaalkan wuxuu ka dhacay deegaano hoos yimaada afbarwaaqo waxaana isku dagaalay laba maleeshiya beeleed oo kasoo jeeda boqolooc iyo towfiiq dagaalkaas dagaal aada uun ahaa khasaare kala duwanaana ka dhashay deegaanka dagaalka muxuu salka ku hayey dagaalka wuxuu salka ku hayay dagaallo hore oo bariga gobolka mudug ka dhacay oo u dhexeeyey labada maleeshiya beelood oo howlo nabadood loogu jiray maalmihii u dambeeyey deegaanadaas hoos yimaada degmada afbarwaaqo waxaana la joogay maalmihii u dambeeyey guddiga nabadeynta uu horkacayo guddoomiya gobolka iyo guddoomiye ku-xigeenkii kale gobolkaasna dhanka puntland iyo wasiiro ka tirsan maamulka puntland iyo saraakiil ka tirsan galmudug iyo puntland intaba waayahay marka maxaa dagaalkan soo celiyey haddii wadahadallo nabadeed deegaanka ay ka socdeen horena ay dagaalla uga dhaceen waxaa soo celiyey maleeshiya waa taqaanaayo cid ay la tashanayso male ay tashanayso iyo maamul ay la tashanayso adiga si abaabulan oo foodaysan oo ku bilowday kadibna waa dagaalku saasuu ku qarshay inkastoo wakti dheer uu socday dagaal xooganna uu ahaa khasaaraha labada dhinac dagaalka khasaaraha waxaa lagu aruuriyey labada dhinacba dhowr iyo toban adigo shan iyo toban dhimashaa iyo labaatan iyo dhowr dhaawaca maamulkiinan hadda ku sugan afbarwaaqo iyo mas-uuliyiinta kaleba maxaa tilaabo ah oo ilaa hadda aada qaadeen waxaan tilaabo aan qaadnay inaan ku dhawaaqno baaq nabadeed oo odayaashii aan iskugu yeerno kasoo jeeday dhankan galmudug aan fariintaas gaarsiino aan raraahno maleeshiyadaas maantay dhiiggaas daadanaya uma baahna in deegaankan iyo dad walaala uu ku daatee wuxuu u baahan yahay in cadowga soomaaliyeed loo jeesto loona midoobo xabajoojina ay ku dhawaaqaan si shuruud la-aanah weliba oo wada deganaashihii hore lagu soo celiyo iyo xasiloonidii degmadaas ay ku jirtay iyo deegaanada hoos yimaada guddoomiye sanadkii hore dabayaaqadiisii baa dagaalkan oo kale uu ka dhacay deegaanada hoostaga boqolooc iyo iyo towfiiq inkastoo maamulada gobolka ay ku guulaysteen in la xakameeyo wadahadallo nabadeedna halkaa laga galo weli waxaad moodaa in dagaaladii ay soo noqnoqonayaan oo dadkaa u wada dhexeeyey maxay tahay sababta rasmiga ah ee dagaalkan uu ku salaysan yahay waxaa la isku haystaa waa deegaan iyo dhul intaba aano iyo waxyaalaas ma salaysna hadda dhul uu ku salaysan dagaal ka socdaa deegaanka maxaa diidaya marka in dadka deegaanada loo kala xadeeyo oo mas-uuliyiintiinan labada dhinac ee galmudug iyo puntland aad kala dhexdhexaadisaan oo dhinacyada aad seerooyin ama xadad u samaysaan
seerooyin iyo xadad horta dhulkaani ma kala lahan dad walaal ah oo wada deganaa joogo labada maamulna dee xuduudkooda iyo nabadgelyadooda waa isku furaayo waayuu u dambeeyey sama socotidba dadkuna waa dad iska niya u badan oo iska xoolo dhaqato ah xooluhuna haddii layaa seerkaas iisa dhaafin waxaa umalaynaysaa inay aada u adag tahay marka dadaaladeedii iyo nabadiisaan ugu soo celin lahayn iyo wada deganaashihii baan hadduu ilaahay idma ka shaqaynayna guddoomiye ma jiraan dad rayid ah oo dagaalkaa wax ku noqday ogaalkaaga waa jiraan dad deegaanka joogay oo meelaha ka dhadhawaayay dad xoolo dhaqataha oo wax ku gaareen waxaa jiro hadda rag odayaal ah oo ayaga laftirkooda dhaawac iyo ay yahaan oo xabaduhu wiftada iskaga tageen meelo waxaa jiro tiimkii nabadeynta oo meeshaas ku sugnaa oo ciidankii nabadgelyada in ay wax ku baxaan oo nin ku dhinto marka khasaaro noocaasa iska jiro waa sidee marka hadda xaaladda haddii dagaalkii uu soo gabagaboobay waa sidee deegaanka hadda xaaladiisa wallahi xaaladda deegaanku weli waa kacsan tahay si ahaana waa iskaga degan tahay oo dee meeshu hadda degmada xoogaa bay u jirtaa laakiin dadkii colaadii weli waa isor fadhiyaan laakiin xasiloonida guud oo ku hareereysan aaday u kacsantah maxaa tilaabo ah oo idiin qorshaysan inaad u qaadaan sidii looga hortegi lahaa colaad mar kale deegaanka ka dhacda hadduu ilaahay waa noo qorshaysan tahay horena waa ugu jirnay gaadiidkii nabadgelyadana waa waa noo joogaa hadduu ilaahay idmo inaan hadduu ilaahay idmo aan dib ugu laabano goobihii dagaalku ka dhacay oo ciidankii nabadgelyada ahaa inaan aan ku celin aan isku dayna hadduu ilaahay idmo haddaan xag ka helno labada maleeshiyaed beelood oo meeshaas kasoo jeeda inaan ilaahay idmo hawshaas aan ka howlgalno aan sida aan xaaladaas ku dhejin karno biri nabad loogu noqon kara inaan ka shaqeyno hadduu ilaahay
kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha deegaanka afbarwaaqo ee gobolka mudug axmed xuseen siciid oo u warramaya wariyaha v o eda ee deegaanadaasi cabdiwaaxid macalin isaaq shalay waxay ku beegneed koob iyo tobanka sebteembar waxaa laga xusay maraykanka sanad guuradii saddex iyo labaatanaad ee kasoo wareegatay markii ay dhaceen weeraradii new york iyo washington d c ka kala dhacay sebteembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo kowdii haddaba labada musharax ee xisbiyada dimuqraadiga waa kamaala harris iyo donald trump oo jamhuuriga ah ayaa ka wada qaybgalay xus loogu sameeyey magaalada new york dadkii ku waxyeeloobay mashaqadaasi ku sugnaa jaamacadda aan wax ka aan weydiiyey sida ay wax ahayd xilligaasi iyo halka uu ku sugnaa professor cabdi ismaaciil samater oo bara ka ah jaamacadda minnesota
walaal sare waxaan ku sugnaa jaamacadda aan wax ka dhigiyo university of minnesota la dhaho aroor horey ahayd markaan xafiiska galay malaha meel waa toddobadii aroornimay ahayd ama hal saac sida soomaalida koonfurta u yaqaanaan computerkaygii baan furay warkaan iska eega had iyo jeer marka meesha soo galo debalaayum ay kaga soo baxday new york oo gubanaysa iyo washington oo la abaaray markaasaan intan xafiiskaygii ka baxaan tegay xafiiskii departmentku lahaa baan tegey dadkii oo wada argagaxsan ayaan arkay xafiiskaygii baan kusoo noqday laba telefoon baa igu soo dhacay midna i think v o a na igaga soo dhacay midna b b c world serviceka igaga soo dhacay oo laleeyahay noo waran markaa waxaan ku yidhi saacadii siiya aan bal maskaxdayda dib u maale sidaasay ahayd maalintii walaal aroortii markaan balaayadu dhacday marka maadaama maalin nabdoon aad ku soo kacdeen oo shaqooyinkiina aad u shaqo tagteen ma shaqadaasina ay dhacday kadib maxaa xigay walaal waxaa xigay jaamacaddu sidii caadigii bay u shaqaynaysay madaxda jaamacadda ayaa fariin qof walba usoo diro o internetka usoo dhigay oo yidhi balaaydaasaa dhacday waad wada ogtihiin shaqadiinu ha socoto hadday dhibi jirtana ha lasoo sheego marka maalintii saani baanu shaqeyno markaa sagaalka ay aroornimo ama saddex saac baan lahaa coors maalintaa igu cusbayd oo ninhan saaxiibna hidhiga jiro layidhi maanta adigu dhig waxayna ku saabsanayd adduunka islaamka dhaqaalihiisa ayay ku saabsanayd dhowr iyo labaatankii arday oo argagaxsan baan usoo galay markaa walaal waayahay professor cabdi ismaaciil bal waxaad iga warantaa marka kadib markii xaalka sidaas uu isu bedelay weeraradii ay dhaceen sebtembar koob iyo tobankeedii sanadkii labadii kun iyo koob iyo labadii kun iyo kowdii bal waxaad iga warantaa marka haddaad xusuustaada dib u celiso maalmihii xiga iyo asbuucaasi gudihiisa xaaladda maraykanku siday ahayd walaal waxay ahayd markaan ka imiday xafiiskan galabnadii soo noqday meel casarkii ayaa gaarigeygaan geenayay meel garaash oo saliidii waxaa lagaga bedelo qoladii meesha shaqaynaysay ay magacayga markay arkeen bay xaggeed ka timid markaasaan ku yidhi asalkayga soomaaliyaan ka imido markaasa idhaha waxba kuuma qabanana naga tag haddaba macmiilna waan u ahaan jiray markaa waan iskaga tegay inay khalkhalsan yihiin waan arkay markaa dadka marmar waa loo dhaafaa waa laga jilciyaa ma og tahay waaya markaas ma waxaa sabab u ahayd wixii dhacay iyo caradii laga qaaday mase waxaan umalaynayaa waxay u fahmeen uun malaha muslim oo dhani inuu waxaan sameeyey waana dee sida marka dambe qaarkood ay isku dayayaan inay ka dhigaan bay noqotay maalin dambaan ku noqday markaasay yidhaahdeen raalli hawaan kugu khaldanay maalintii markaasaan ku yidhi me aniga unigumayna khaldameen ummadooda maraykanka oo dhan baad ku khaldanteen iyaka apologiga siiya ama dembi dhaafka siiya culeys intee la-eg ayaa muslimiinta maraykanka kortay waagaasi
haddaan dadka soomaalida ee ku badan minnesota kaaga soo qaado walaal qolooyin waagii hore odhan jiray il ilmo samatar c i a da ayaa lacag siiso waxay qoraan c i a da ka dambaysa kuwii wadaado fara badan oo baqanaya xafiiskaygii maalin dambe iigu yimiday markaa waxaan sameeyey barnaamij baan sameeyey markaas aan dadka ugu macnaynayo dembigan jariimadan laga galay maraykan inay keentay jariimadihii hore maraykanku ka galay ama vietnam ama afghanistan ama meelo kale marka inay dadku miyirsadaan maraykankii oy ka baaraan degan arrintan laakiinse de waad garanaysaayoo toddobaad bay diyaaradaho dhan xidhnaayeen inay ahayd baan filayaa jaamacaddu argagax baa lagu wada jiray ardaydu qaar ahaan dadka wadamada muslimka ka yimiden maraykan ahayn aad bay u baqanayeen laakiinse markaa qofkii madaxda jaamacadda ka ahaa iyo madaxdii faraha badnayd qaybaha kala duwan jaamacadoode konton kun oo arday ka dhigtaan wax ayaa si wanaagsan u maamulo dadkii dejiye walaal waa tahay marka laga soo tago in maraykanku dalal ciraaq uu ku jiro uu bannaanka ugu baxay oo uu weeraray oo ay jirtay xataa in saameyntii arrimaha dibadda maraykanku ay ku yeelatay wadamo badan ee weerarkaasi ka sokow gudaha maraykanka dadka muslimiinta ah waxaa la sheegaa qaarkood in dhaqdhaqaaqyadooda la xanibay xaalku wax badan uu isbedelay si yaroo kooban haddii waxyaabihii ugu waaweynaa aada noogu sheegto haddaan sahre tilmaam anigu iska dhigo anigoo soomaaliya aan ahaade maraykan ah oo safaradayda shaqadu badan yihiin ayaa waa lay soo dabagalay markaa waxaan garanayaa gabadh yaroon aaba oo ahay ayaan ayeydeed oo kamida degan u geynayay markaa waxaan marayay magaalada detroit la dhaho ayaan diyaarada ku bedelay oto waanu socday markaa wayna baareen gabadhii yareyd be xataa alaabtii saxarada lagaga biinayay wixii oo dhan baa la baaray soo noqodkiina diyaaradiiba waa layga reebay markan otowa kasoo baxayey dad fara badan oo naqaanana saasaa ku dhacday marka anigu waxaan sameeyey barnaamij baan sameeyey national waxaa ladhaha idaacadda ummaddu waxay leedahay national public radio-ga dabadeedna taasaa markii dabadeed dhibtii iga reebtay aniga laakiinse dad fara badan oo naqaano oo muslimiin maraykana muslimiin soomaaliya oo weli dhibaatadaas ilaa maantada aan joogno hay weli haysato oo liis la geliyey ayaa jirta walaal
profesor cabdi ismaaciil samatar oo baraka ah jaamacadda gobolka minnesora ayuu kaasi ahaa xilligaasi saddex iyo labaatan sano ka horna isla jaamacaddaasi baraka ahaa oo dib noo xasuusinaya wixii dhacay kun iyo labadii kun iyo kowdii bishii sagaalaad koob iyo tobankeedii weeraradii maraykanka ka dhacay magaalada new york iyo sidoo kaleeto magaalada washington d c maamulka madaxweyne biden ayaa meesha ka saaray xanibaaddii uu saaray arrimaha xuquuqul insaanka aaweed kaalmada milatari ee masar sida uu sheegay afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka arbacadii shalay ahayd dowladda maraykanka ayaa siinayso dowladdaasi xulafada ay yihiin ee masar dhaqaale dhan hal dhibic saddex bilyan oo dollar taasi oo si buuxda u ah qoondada sanadlaha ee milatariga maraykanku uu siin jiray masar waxaana biden uu xafiiska intii uu joogay ee ahayd lacagtaasi mid la hakiyey ayadoo weli ay jiraan dhinaca kaleto walaacyada laga qabo arrimaha xuquuqul insaanka ee dalkaasi masar warbixintan waxaa qortay wakaaladda wararka royters waxaase daabacday v o eda ku dhawaaqistan washington ayaa waxa ay ku soo beegmaysaa iyada oo dalkan maraykanka si weyn uu ugu tiirsan yahay kaahira oo xulufo muddo dheer la'a maraykanka si ay u dhexdhexaadiso wadahadallada weli aan lagu guulaysan ee israa'iil iyo xamaas ee heshiiska xabajoojinta a la rabo in loogu soo afjaro dagaalka iyo colaadaha gaza lacagtan dhan hal dhibic saddex bilyan oo dollar oo maalgelin xagga arrimaha maraykanku ugu talagalay qoondada shisheeye ee masar ayaa saddex boqol iyo labaatan milyan oo ka mida waxa ay ku xiran tahay shuruudo taasi oo ka dhigan in ugu yaraan qayb ka mida lacagtaasi la hakiyey sannadihii ugu dambeeyey xogayaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony bilikan ayaa arbacadii u sheegay koongareeska maraykanka in ay u tanaasuli doonaan shuruudihii horey u saarnaa ee xanibaad lacagtaasi laba boqol labaatan iyo shan milyan oo ka mid ah oo la xiriirta diiwaangelinta xuquuqul insaanka ee masarna sanadkan laga qaadi doono xayiraadda isaga oo tix raacaya amaba sheegay danta qaran ee maraykanka sidaasi waxa uu ku sheegay iimeilka afhayeenka go-aankan ayaa waxa uu muhiim u yahay ayuu yidhi horumarinta nabadda gobolka tabarucaadda masar ee gargaarada dhinaca amniga qaran ee maraykanka gaar ahaan dhammaystirka heshiiska xabajoojinta ee gaza soo celinta la haystayaasha guryahooda in dib loogu soo celiyo kordhinta gargaarada bini'aadanimo ee falastiiniyiintu ay u baahan yihiin gacanka geysashada nabadda waarta ee gobolka iyo soo afjarista colaadda israa'iil iyo xamaas ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee maraykanka chris marvey oo isagu ah xubin ka tirsan xisbiga dimuqraadiga islamarkaasina madax u ah guddi hoosaadka bariga dhexe ee guddiga xiriirka arrimaha dibadda ee sanadka ayaa sheegay in washington ay horay u joojisay gargaarada militari ee masar sababo xuquuqul insaanka ku salaysan ayadoo la ilaalinaya xiriirka istaraatiijiyadeed ee ay la leedahay dalkaasi waddankan maraykanka ma ahan wax qarsoodi ah in masar ay sii ahaanayso dowlad si qoto dheer u caburinaysa dadka mana arko ayuu yidhi sabab wanaagsan oo xaqiiqadaasi laysaga indhitiri karo qaahire ayaa weli waxa ay saaxiib dhow oo olog a la tahay washington inkasta oo lagu eedeynayo tacadiyada baahsan ee xuquuqul insaanka ee ay geysanayso dowladda madaxweyne cabdilfataax al siisi kuwaas ay ku jiraan ayaa la yidhi jirdillo iyo sidoo kaleeta si qasab ah oo dadka lagu waayayo siisi waxa uu dafiray in masar ay ka jiraan maxaabiis siyaasadeed oo xirxiran waxa uuna sheegay in xasiloonida iyo amnigu ay yihiin kuwa ugu muhiimsan maamulkiisana uu horumarinayo xuquuqul insaanka isagoo isku dayaya ayuu yidhi bixinta baahiyaha aasaasiga sida shaqooyinka iyo guryaha dadku ay u baahan yihiin dagaalka gaza oo ka dhashay weerarkii toddobadii bishii oktoobar dagaalyahanada falastiiniyiintu ay ku qaadeen koonfurta israa'iil ayaa waxa ay kordhisay ku tirsanaashiyaha washington ee qaahira dadaalada diblomaasiyadeed ee wadahadallada xabajoojinta ah ee dhinacyada iyo gargaarada bini'aadanimo ee looga baahan yahay in falastiiniyiinta gaza lagu gaarsiiyo blinkan ayaa waxa uu soo saaray tanaasulaad la mid a xaaladda xuquuqul insaanka sanadkii hore laakiinse waxa uu hakiyey qayb ka mida gargaarada bini'aadanimo ee masar waxayna ku guulaysteen in la sameeyo horumar cad oo joogto ah oo la xiriirta sii deynta maxaabiista siyaasadeed sanadkan waxa uu sheegay inay go'aamisay masar inay samayso dadaal ku filan soo saarista maxaabiista siyaasadeed si loo daayo sagaashan iyo shan milyan oo dollar oo ku xiran horumarinta gargaarada ayuu yidhi afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda waxa ay daliishatay dowladda masar dadaalada diyaarinta sharciga dubahabeynta xabsiga ka hor inta aan xeerka ciqaabta la ballaarin iyo sii deynta qaar ka mid a maxaabiista siyaasadeed iyo tallaabooyinka lagu qaboojin karo mamnuucista safarka iyo xanibaadaha hantida la xiriira ee maalgelinta shisheeye hay-adaha aan dowliga ahayn ee dalkaasi seth blinder oo ah agaasimaha u doodista xarunta dimuqraadiyadda bariga dhexe ee fadhigeeda uu yahay washington ayaa sheegay in ilaa iyo sagaal boqol iyo toddobaatan maxbuus lasii daayay tan iyo bishii sebteembar ee sanadkii ina dhaafay ugu yaraanna laba kun laba boqol toddobaatan iyo siddeed dad masaari ah oo aan kala sooc lahayn loo xiray islamarkaasi muddadaasi wixii ka dambeeyey sida lagu sheega xogta la aruuriye ee xaruntu ay hayso ee dhinaca masar xaaladaha xuquuqul insaanka dalka masar ayaa muddaba si weyn looga deerinayay
idaacadda v o a waxaad si toos uga dhegaysan kartaa efemyada magaalooyinka geeska afrika haddii aad joogto magaalada muqdisho waxaad v o a ka dhegaysan kartaa v o e da f m teda sagaaliyo sagaashan dhibic sagaal iyo raadiyo muqdisho f m teda sagaashan dhibic eber eber redio kulmiye f m-ta sideed sideed redio resala hal eber labo dhibic labo hargeysa sideed sideed dhibic eber v o a haddii aad kismaayo joogto v o e da waxaad ka dhegaysan kartaa raadiyo soyaal f m sideed sideed dhibic eber gobolka hiiraan hiiraan weyn f m sagaashan megaherts redio baydhaba siddeetan iyo sagaal dhibic shan f m haddii aad joogto puntland v o a waxaad ka dhegaysan kartaa s b c radio boosaaso siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m qardho siddeetan iyo sagaal dhibic sagaal f m isla mawjadahaasi waxaad ka dhegaysan kartaa waaciya iyo garowe wajeer waxaad naga dhegaysan kartaa star f m sagaashan iyo toddoba dhibic saddex mandheera waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic shan dhadhaab waxaad naga dhegaysan kartaan star f m sagaashan iyo toddoba dhibic hal iyo sagaashan iyo laba dhibic afar waxaa kaloo aad naga dhegaysan kartaan boqol iyo toddoba dhibic lix f m xagar dheerna waxaad naga dhegaysan kartaa sagaashan iyo toddoba dhibic hal f m
waa tahay markana inta heesta aanan gelin haddaan soo qabto qodobkii warkeena ugu doorka roonaa saraakiisha caafimaadka ayaa sheegay in duqeymaha ciidamada israa'iil ay ku garaaceen qaybo ka mid ah gaza arbacadii lagu dilay ugu yaraan soddon iyo afar falastiiniyiin ah duqeymahaasi ayaa lala beegsaday iskuulle ay maamusho qaramada midoobay oo ka mid yihiin kuwa dadka barakacayaasha ay ku barakaceen iyo sidoo kaleeto laba guri oo kaleeto oo ku yaala xaafadda qaxootiga ee nusrayed qaramada midoobe ayaa sheegtay in lix ka mid a dadka la dilay ay ka tirsanaayeen shaqaalaheeda isbitaalada cawda iyo al aqsa ayaa sheegay in iskuulka al jawcaani ee nusrayed lagu dilay afar iyo toban qof ooay ku jireen haweeney iyo laba caruur ah sidoo kaleetana siddeed iyo toban qof oo kaleeta ay sheegeen inay ku dhaawacmeen duqeymahaasi milatariga israa'iil ayaa sheegay inay bartilmaameedsadeen dagaalyahano ka tirsan xamaas iskuulladaasi dhexdiisana ku diyaarinaya sida ay sheegeen weerar dhanka kaleto dhinaca daanta galbeed ee dhulka la haystana ciidamada israa'iil ayaa weerar dhulka iyo cirka waxay ku qaadeen dhowr deegaan iyaga oo markaasi sheegay inay baacsanayeen maleeshiya balse dilay dad rayid ah sida ay xaqiijiyeen saraakiisha caafimaadka iyo wasaaradda caafimaadka ee dhinaca falastiiniyiinta markana dhinacii heesaha dabacsan codkaasi baxsan fanaanada farxiyo fiska ayaan idaacaddeenii kusoo gabagabaynaynaa aruurnimo waa sahre cabdi axmed iyo dhammaan bahda v o edo idinle intaynu mar kale ismaqli doonno idaacaddeenna galabnimo ee afarta afrikada bare xaggiina inta ka horreysa isma dhaafne nabadgelyo